والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati tawba markii munaafiqiinta iyo anwaacdoodii aan ka soo hadalnay acraabtii kuwoodii maaragtay munaafiqiinta nifaaqa iyo kufriga ku fogaaday iyo kuwoodii mu'miniinta ahaayee allah iyo yowma alaakhira rumaysnaa markii intaa laga soo warramay ayuu allah subxaanahu wa tacaala aayaddan wuxuu uga warramayaa dadkii hor hore oo saxaabada nebiga ka mid ah calayhi salaatu wassalaam oo muhaajiriintii ansaartii ahaa wanaagga ay leeyihiin iyo dadka iyaga wanaagga ku raaco dadkaas ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala ka warramayaa inuu ilaahay ka raadi noqday allah uu janno u diyaariyey adduunka iyagoo joogay inuu ugu sheegay u sheegay rabbi inuu raadi ka yahay subxaanahu wa tacaala markaa kabacdi haddana munaafiqiintan ku noqon doonaa oo laga warrami doonaa waasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar waasaabiquuna kuwii hormaray yacni kuwii horreeyey wey alwaluuna ee horreeyey oo min almuhaajiriina muhaajiriintii ka mid ah waalansaari dadkii nebiga u gargaaray oo ansaarta la dhihi jiray ka mid ihi iyo waaladiina kuwii ittabacuuhum muhaajiriinta iyo ansaarta raacay biixsaanin wanaagga ku raacay wanaag yacni xaala kownihim mutalabisiina biixsaan yacni ayagoo kuwa wanaag wata ihi raacay saabiqiintaas oo labada ka kooban alansaar waalmuhaajiruun iyo ayaga wanaagga dadkii ku raacayba radia allaahu canhum radia allaahu allah wuu raadi noqday canhum ayaguu ka raadi noqday waraduu ayagana way raadi noqdeen canhu ay can illaah allah bay ka raadi noqdeen abaalka uu siiyey iyo siduu ku abaalmariyey weeyaan wa acadda lahum wa acadda wuxuu diyaariyey allah lahum ayaga wuxuu u diyaariyey jannaatin jannooyin jannooyinkaasoo tajri ay socoto taxtahaa hoosteeda alanhaaru webiyaashu ay socdaan khaalidiina ayagoo ah kuwa waarayo weliba fiihaa jannadaa dhexdeeda ku waarayo abadan weligood jannadaa ilaahay ku dhex waarayo weligood ay ku jirayaan oo aynan ka baxaynin daalika ishaarada waxaan u celinaynaa inta aan soo marnay oo dhan ridwaanka ilaahay subxaanahu watacaala ridaha ilaahay oo ka raadi noqday u diyaarinta jannada uu u diyaariyey khuluudka iyo waaritaanka ay weligood ku waarayaan arrinkaasoo idilaan u celinaynaa ishaaradaasi weeyaan daalika arrinkaas la soo sheegay alfawzu liibaan weeye alcadiimu ee weyn oo liibaanka weyni aysan jirin weeyaan aayaddan allah subxaanahu watacaala wuxuu kaga warramayaa dadkii asaabiquuna alawaluun la yidhaahdo dadka islaamku usoo hormaray dadkaas wanaagga ilaahay agtii ku leeyihin buu rabbi kaga warramaya marka allah wuxuu yidhi wasaabiquuna alwaluuna dadkii horreeyey oo ayaga soo hormaray maxay ku hormareen yacni sabaquu haadihi alumma waxa weeye ummaddan ayay waxay ugu hormareen biliimaani billaahi walhijrati walhijrati waljihaadi fii sabiilihi arrinkaasay ku hormareen wa iqaamati ddiin iimaanka dadkii ku horreeyey oo u horrumeeyey dadkan ummad ummatu maxamed hijrada dadkii ugu horreeyey oo diyaartoodii guryahoodii ka hijrooday inay ilaahay diinkiisa u gargaaraan darteed aljihaadu fii sabiili illaahi dadkii ku hormaray oo horay u jihaaday diinka ilaahay oo la joojiyo la istaajiyo dadkii ku horreeyey ayaa loo jeedaa asaabiquuna alawaluun markaasaa la tilmaamay dadka ay ka mid yihiin min almuhaajiriina muhaajiriintii ka mid ah marka minta waxaan ka dhigaynaa tabciidiyaan ka dhigaynaa bacdi baa laga dhigay qaar muhaajiriintii ka mid ah ilaa dadka muhaajiriinta iyagoo muhaajiriin wada ah bay soo kala horreeyeen qolana mar horetay ay soo hijroodeen kuwana waa dambey maaragtay balaadul kufri ka soo hijroodeenay ka yimaadeen marka isku derajo ma aha dadkii yacni qabla alfatxi soo hijrooday iyo intaan maka la furanin ka hor iyo bacda alfatxi dadkii hijrada sameeyey mas ma maaragtay ma sinna weeyaan marka min almuhaajiriina muhaajiriintii ka mid ah muhaajiriintaas waa kuwa ilaahay uu ammaanay qur'aanka in badan uu ku ammaano fii suurati alxashri ilaahay uu noogu sheegay lilfuqaraءi almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim waamwaalihim yabtaguuna fadla min allahi waridwaana wayansuruuna allaha warasuulah ulaa'ika hum almuflixuun yacni dad guulaystay inay yihiin waxay guryahooda uga soo baxeen yacni fadli ilaahayay raadinayaan diinka ilaahay u gargaaraan ayay maalkoodii iyo ahalkoodii iyo diyaartoodii magaaladii ay ku dhasheen ay ku koreen ay yaqiineen ay uga soo tageen inay ilaahay diinkiisa u gargaaraan muhaajiriintu waa kuwaas weeyaan wal ansaari ansaartii ka mid ah ansaartana waa kuwa muhaajiriinta iyo nebiyullaahi moxamed u gargaaray weeye diinka ilaahay u gargaaray weeye ayagana ilaahay wuu ammaanay fii suurati alxashri aayaddan hadda akhrinayna aayadda ka dambaysa buu ku ammaanay waaladiina tabawa'u addaara waaliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa yacni maaragtay ulaa'ika hum asaadiquun ya waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum almuflixuuna soo maahin waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum almuflixuun marka dadkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay aladiina tabawa'u daara daartaas madiina loo jeeda madiino degey waliimaana iimaankana degey min qablihim waxaa loo jeedaa min qabli muhaajarati muhaajiriin intaynan muhaajiriinta soo hijroonin ka hor oo nebi maxamed maka uu joogay bay iimaanka qaateen ayagoo madiine joogay mu'miniin noqdeen weeyaan markaasuu rabbi yidhi yuxibuuna man haajara ilayhim nusrada waa taas wey cid alle ciddii soo hijroota beledkoodii inay soo degaan waxba kama qabaan xoolahooday la qaybsadaan maaragtay dumarkoodiibay inay uga tanaasulaan qaar u furaan bay leey yani dooneen ay sameeyaan wahaakada yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum almuflixuun waa taas weeyaan yacni qalbigooda wax xasaasiyad ama xiqdi ah ama xaasidnimo kama maaragtay kuma jirto bal jacaylay dadka u qabaan waxa weeye ayagu inay gaajoodaan walaalahooda muhaajiriintana ay dhargaan oo noolaadaan bay jecel yihiin dadkaas weeyaan allah marka dadkaasna inay muflixiin yihiin ayuu rabbi subxaana wa tacaala noogu sheegaa weeyaan waaladiina tabacuuhum biixsaanin waaladiina kuwii ittabacuuhum raacay yacni intaanan inta waladiina tabacuuhum gaarin dadkan oo muhaajiriintii ansaarta ka mid ah oo allah asaabiquuna alawaluun ou yidhi maxaa loo jeedaa culammadu masaladaas way ka hadlaan mufasiriinta macaani dhowra bay ku sheegaan laakiin kulluhaa macaani wada wanaagsan way mutaqaaribo asaabiquuna alawaluuna waxaa loo jeeda oo ansaartii muhaajiriinta ka midii qaar waxay leeyihiin sida caamir shacbi oo kaleeto wuxuu leeyahay man adraka baycata aridwaan caama alxudaybiya beycadii maarata beycat aridwaan la dhihi jiray sanadkii xudaybiya oo nebiga cumrada loo diidi jiray dadkii nebiga beecada la galay cala almowti wa cala an laa yafiruu inay dhintaan ilaahay dartii u dhintaan aynan cararin beecada kula galay dadkaasaa loo jeedaa ayaan asaabiquuna alawaluun ay ku fasirayaan yacni abu muusa alashcari iyo xasan albasri iyo qataada waxay ku fasiraan ayaga wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar waxay ku fasirayaan hum aladiina sallow sallow ila alqiblatayni maca rasuuli illahi sal alla alay wasalam aladiina sallow dadkii tukaday maca rasuuli illahi sala allahu alay wasalama ila alqiblatayni labada qiblo mar dadka u tukaday ayaa loo jeedaa bay leeyihin nebiga la tukaday oo markii hore markay madiine yimaadeen toddobiyo toban bilood bay waxay u tukanayeen bayt almaqdis markii dambena qiblada waa tii la soo wareejiyey fii suurati albaqara waataan ku soo marnay qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaai falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha fawalla wajhaka shadra almasjid alxaraam markaa kabacdi la soo yiri dadkii labada qiblo u tukaday kuwaasaa loo jeeda asaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaar cataa ibn abi rabax isaga wuxuu ku fasirayaa yani wuxuu leeyahy waa dadkii ahlu beder beder dadkii ka qayb gala asaabiquuna alawaluun la yidhaahdaa dadkii maarata islaamku usoo horeeyey weeyaan marka noocay doontaba ha noqotee saddexda macnaba haddaan ku fasirno waa macaanigooda wanaagsan wey leanna intaba waa dad amin horeeto soo hijrooday amin hore diinka u gargaaray waa asaabiquun weeyaan macaanidaas oo dhan waa ku wada fasiri karnaa weeyaan waaladiina kuwii ittabacuuhum muhaajiriintii ansaartii raacay biixsaanin wanaagga ku raacay dadkaasna radia allaahu canhum allah wuu ka raadi noqday waraduu canhu asagana way ka raadi noqdeen allah yani dadkaasuu ka raadi noqday ayagana way ka raadi noqdeen allah subxaanah wa tacaala wanaagga uu ku sameeyey weeyaan marka waladiina tabacuuhum biixsaanin yaa maxaa loo jeedaa aladiina tabacuuhum biixsaanin yacni waxa weeye horta ixsaanka lagu raacaya waxaa loo jeedaa waxay ku raacaan ictiqaadka saxiixa caqiidada saxiixa bay ku raacaan ixsaanka waa caqiidadii saxiixa ee saxaabadu ay nebiyullaahi moxamed ka soo guuriyeen ayaa loo jeedaa bay ku raacaan weeyaan aqwaashooda iyo afcaasha ay dadkaasi alansaar waalmuhaajiruun leeyihiin ayay ku raacaan waladiina tabacuuhum biixsaanin wanaaggaasay ku raacaan weeyaan marka culammada qaar waxay leeyihiin waxaa loo jeedaa aladiina tabacuuhum biixsaan waa baqiyat almuhaajiriina waalansaar siwa asaabiqiina alawaliin markii laga reebo asaabiquuna alawaluun oo ansaartii muhaajiriintii ka mid a kuwoodii dambe oo isla saxaabadii ah ayaa loo jeedaa macnahaasay maarata culammadu qaar ku fasiraan waladiina tabacuuhum biixsaanta waa isla saxaabadii laakiin waa dadkii dambe saabiquuna alawaluun wixii ka soo haray baa loo jeedaa bay leeyihiin culammada qaar waxay leeyihiin maya waxaa loo jeedaa yacni waxa weeyaan waa dadka saxaabada ama ha noqdeen ama kayrkood taabiciintii ha noqdeen ilaa yowmi alqiyaama laga gaaro dadka saxaabadii asaabiquuna alawaluun jidkoo jidkay mareen maray caqiidadoodii ictiqaadkoodii saxiixa ahaa ictiqaad ka dhigtay camalkoodii wanaagsanaa ku raacay ilaa qiyaami saaca wakhtiga qiyaamuhu uu ka dhaco dadkii joogo o dhan aladiina tabacuuhum biixsaan inay soo gelayaan weeyaan macnahaasayna marka culummadu ay ay rajaxaan sida cataa ibn abi rabax oo kaleeto wuxuu leeyahay yacni dadkaas oo maaragtay ayaga raacay zamankay doonaanba ha joogaane kuwaasaa loo jeedaa walidaalika ayuu shawkani isagana sidoo kale maaragtay alimaam shawkani tafsiirkiisa macnahaas uu ku rajaxaa weeyaan waladiina tabacuuhum biixsaan wuxuu leeyahay wamacna aladiina tabacuuhum biixsaanin waxaa loo jeedaa macnaheedu waxaa weeye aladiina itabacuu saabiqiina alawaliina min almuhaajiriina waalansaar dadka muhaajiriintii hore iyo ansaartii hore raacay ayaa loo jeedaa wa hum almutaakhiruuna canhum dadka ayaga ka dembeeyey wey min asaxaabati saxaabadii ka mid ah faman bacdahum ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamaha laga gaaro saxaabadii wixii ka dembeeyey oo asaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar ictiqaadkoodii camalkoodii wanaaggii ku raacay dadkaasaa loo jeedaa laakiin taabiciinta wuxuu leeyahay walaysa almuraadu bihim attaabiciina isilaaxa isilaax ahaan marka taabiciin la yidhah dad gooniya ku dhacdaa marka looma jeedo kuwa keliya ma ahan buu leeyahay taabiciinta marka la yidhaahdo waa saxaabada ardadoodii wey yani waxaa la yidhahdaa taabiciinta isilaax ahaan loo yaqaanaa hum aladiina adrakuu asaxaaba walam yudrikuu nabiya sala allahu alayh ali wasalam dadka saxaabada wakhtigeedii soo gaaray laakiin aan nabiga arkin aana soo gaarin ayagoo muminiina iimaan aana ku soo gaarin laakiin asxaabtii soo gaaray ayaa taabiciin isilaax ahaan loo yaqaana hadda macnihii mustalaxa ahaa ee culummada agtooda taabiciin loo yiqiinay kaa looma jeedo ee waxa waye saxaabadii laftoodii kuwoodii dambe ilaa taabiciintii atbaacu taabiciin ilaa qiyaami saaca cid alle ciddii wanaagga ku raacdo oo dhan ayaa taabiciinta macnaheeda soo gelaya weeyaan dadkaas marka ilaahay allah wuxuu leeyahay radia allaahu canhum allah wuu ka raadi noqday yacni maaragtay ridwaan weyn ayuu maaragtay ilaahay siiye subxaanahu wa tacaala rido weyn ayay haystaan yacni ilaahay subxaana wa tacaala cid uu ka raadi noqdayna waa maaragtay waa liibaan weyn oo liibaan ka weyni aysan jirin waan soo marnay isla suuraddeenna mu'miniinta abaalka ilahay agti markay ku leeyihiin markuu ka warramay wacd allahu almu'miniina waalmu'minaati janaatin tajri min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha wamasaakina طayibata fii jannaati cadnin muxuu rabbi yidhi waridwaanu min allahi akbar dalika huwa alfawz alcaiim waridwaanu min allahi akbar marka ridaha ilaahay yacni rabbi qofku ka raadi noqdaa waa nicmo weynoo haystaa weeyaan dadka ilaahay baa iyagoo adduunka joogo ayuu u sheegay inuu ka raadi noqday marka cid alle ciddii aanan saxaabada wakhtigeedii joogin laakiin manhajkii saxaabada iyo ariiqii saxaabada diinka u ahaa ka diin dhigtana ayagana waa soo gelayaan wanaaggaasi weeyaan wanaaggaas iyo ridahaas waa soo gelayaan radia allaahu canhum allah baa ka raadi noqday raadi ahaanshaha waxaa loo jeedaa allah taacadoodana wuu aqbalaa sayi-aadkoodana waa u dhaafaa mana u caroodo maxaa yeeli ilahay qofku ka raadi noqdo u caroon maayo mar dambe kol dambe looma caroodo weeyaan waraduu ayagana way raadi noqdeen canhu ay can illaah allah bay ka raadi noqdeen fadliga iyo dheeraadsiinta iyo jannada iyo wanaagga uu siiyey iyo waafajinta iimaanka uu waafajiyey ayay arrintaas ayay kaga raadi noqdeen weeyaan wa acadda wuxuu diyaariyey allah lahum dadkaa wuxuu u diyaariyey jannaatin jannooyin jannahaas beeraha ayuu u diyaariyey jannadaas beerahaasoo tajri ay socoto taxtaha hoosteeda alanhaar webiyaalka ay socdaan oo webiyaasha soo sheegi jirna fii suurati moxamed ilahay uu ku tilmaamay weeyaan khaalidiina ayagoo a kuwa waarayo fiiha jannooyinka iyo beeraha dhexdooda ku waarayo abadan weligood yacni mana kama maaragtay kama dhammaato jannadaasi lagama saaro kama duqoobaan wahaakada laa yabquuna canha xiwala meel kale inay u guuraan xataa marna ma damcaan marka waa dadkaas weeyaan bedelna ma dalbaan mar laba ma in laga in maarata laga bedelaa marna ma dalbayaan weeyaan dalika khaalidiina fiiha abadan weligoodba ku waarayaan ka dhiman maayaan dalika arrinkaas oo ilaahay ridihiisa ah iyo jannada uu diyaariyey iyo waaritaanka jannada ay ku waaraanay alfawzu alcadiimu liibaan weyn wey alladii laa fawza bacdahu liibaan ka dambaysaahi aynan jirin weeyaan sidaa darteed sheekh maxamed alamiin shinqiiti raximah ullah markuu aayaddan ka warramayo wuxuu leeyahay walaa yakhfaa annahu tacaala saraxa fi hadihi alaayati alkariima annahu qad radya can asaabiqiina alawaliina min almuhaajiriina walansaar waladiina tabacuuhum biixsaanin yacni allah wuxuu leeyahay waxaan qarsoonayn aayaddaas inuu ilaahay ku caddeeyey inuu ka raadi noqday asaabiquuna alawaluun dadkii hore inuu ka raadi noqday oo muhaajiriintii iyo ansaartii ah iyo dadkii wanaagga ku raacay ah markaasuu yidhi wuxuu yidhi wa haada wa huwa daliilun qur'aaniyun sariixun fii anna man man yaciibuhum wa yubgiduhum annahu daallun mukhaalifun lilahi caza wajal حيث أبغض من رضي الله عنه marka wuxuu leeyahy walaa shaka ana bugda man radia allahu canhu مضادة لله عز وجل وتمرد وطغيان هذا الكاس حوليه الله ما دام أو تسريحي رضي الله عنهم أو يري والدليل أو قرآني أه أو عد أو تصينيو عد ألا عدي عيبيس صحابة رضوان الله عليهم أما أو عروتا إني دد كاس دد باذي سميهين dad allah subxaanahu wa tacaala khilaafay inay yihiin yacni markay yani u caroodeen dad rabbi ka raadi noqday adi dad uu ilaahay raadi ka noqday haddaa adiga u carooto maxaa tahay baalli baa tahay waa baadiyeysan tahay wey maxaa yeele rabbi dadkuu raadiga ka noqdo in adigana ka raadi noqotaa la rabaa waa taa u ood jeclaata baa la doonaya markaasuu yidhi wax shaki waxaana shaki ku jirin cid alla ciddii alla ciduu ka raadi noqday u carootaa inay arintaasi tahay mudaadatun lahu caza wajalla wa tamarudun wa tuqyaan ka hortag ilaahay laga hortegayo iyo madax adeeg iyo qooq ilaahay lagu kibrayo inay arinkaasu tahaanan maarata wax shakiyo ku jirin buu leeyahay walidaalika ibnu kaiir uu sii tasriixiyo wuxuu leeyahay fayaa weyla man abgadahum markuu aayaddaas ka hadlayo halaag ayaa u sugnaaday dadka saxaabada u caroodo aw sabahum ama saxaabada nebiga caayo aw abqada ama u caroodo aw saba ama caayo bacdahum qaarkood yosan saxaabadao dhan wada caaynan ama u caroonin qaar ka mida bay u caroodeen ama caayeen walaa siyamaa sayidu saxaabati bacda arasuuli wa khayruhum wa afdaluhum acni asidiiq alakbar weliba masalba malahu weli kumaba sii jiro saxaabada sayidkoodii yani rasuulkooda dabadeed sayidka uu ahaa ugu khayrka badnaa ugu fadliga badnaa waxaan u jeedaa buu leeyahay abubakr sidiiqaan u jeedaa asidiiq alabar alkhaliifat alacdam abaa bakr ibnu abi quxaafata radia allahu canhu abu bakraan u jeedaa buu leeyahay sadiiqii wey saaxiibkii weynaa nebigii saaxiibadiis ninka ugu weynaa buu ahaa khaliifadii muslimiinta ugu horreeyey ahaa faina aطaa'ifata almakhduulata min alraafida yucaaduuna afضل الصaxaabati wayubgiduunahum wayasubuunahum ciyaada biاllahi min dalika buu leeyahay wuxuu leeyahay kooxdan ilaahay uu hoojiyey oo raafidada ka mid ah araafida waa taqaana waa shiicada waay shiicadan weliba maaragtay itna cashariyada la yidhaahdo yani alimaamiya itna cashariya la yidhahdo araafida loo yaqaana aad ogtihiin kuwaas wuxuu leeyahay daa'ifada kooxdaasi waa koox ilaahay oo hoojiyey yucaaduuna afdala asaxaabati waxay la collaytamaan saxaabada dadka ugu khayrka badnaa wa yubgiduunahum way u caroodaan wa yasubuunahum way caayaan ciyaadan billahi min dalik ilah baan ka magan gelaynaa buu leeyay yacni shiicada hadda waa taqaanaan yani shiicadan la yidhahdo shiica alkhumeyniya oo itna cashariyada la yidhaahdo waa macruuf wa waxay ilaahay ugu dhowaadaan saba abi bakrin wacumar abu bakr iyo cumaroo la caayo ayay ilaahay ugu dhowaadaan manaabirta laga radiyo oo la caayo ayay ugu dhowaadaan weeyaan marka abu bakr iyo cumar dad caayey waa makhduuliin waa dad makhduuliina waay waa dad la hoojiyey waay markaasu wuxuu leeyahay ibnu kaiir asagoo sii wataa wa hada yadullu calaa ana cuquulahum mackuusatun wa quluubuhum mankuusa arrintaa waxay tusaysaa caqligooda inuu yahay yacni mid dabagedisan quluubtoodana inay foorarto ayay tusinaysaa buu leeyahy markaasuu wuxuu leeyahay fa ayna haaulaa'i min aliimaani bilqur'aan halkeebay ka joogaan marka qur'aanka rumayntiisa dadkaas oo kale halkeebay qur'aanka rumayntiisa ka joogaan id yasubuuna man radia allahu canhum markay caynayaan dad uu rabbi ka raadi noqday marka yacni waxa weeyaan ibnu kaiir waktigu hadalkaa leeyahy waa goormo walaal ma casrigeennana maya yacni qarnigii toddobaad miyo mise qarnigii sideedaad oo hijriga ahaa ayuu ahaa waad ogtihiin waktigaasuu ibnu kaiir ahaa dhowr boqol oo sano baa laga jooga toddoba boqol sideed sideed boqol oo sano ayuu mootan yahay waktigu arrintaa qorayo marka dadka noocaas oo kaleeta ah maanta waxaa arkaysaa dad badan oo saxaabada dadkii caynayey oo raafidada ahaa dad u jadbaysan oo taageeraya oo difaacaya baad arkaysaa war abubakr sidiiq radia allahu canhu yacni maaragtay cumar bn khadaab cuhmaan ibni cafaan saxaabadeenii cidda gaalaysiiso ama caydo ama lacnadaayi waxa weeye imaamu maalik sida aan in badan ka soo hadalnay wuuba gaalaysiyaaba imaam maalik kufaar waayuu yidhahdaa muslimiinba maahan u odhanaya halkaasuu gaarsiinaya maalik ibn anas imaamu daar alhijra weeyaan mowqifka marka dadka ahlu sunnaha laga rabo waa sidee tujaaha saxaaba saxaabada booskeeda meesha laga doonayahay inay istaagaan waa maxay ibnu kaiir asagoo hadalka sii wata wuxuu leeyahay wa ama ahlu sunna dadka ahlu sunnaha ihi fainahum yataradawna can man radia allahu canhu way ka raadi noqdaan ilaahay qofku ka raadi noqday wayasubuuna man saba allahu warasuuluhu qofka allah iyo rasuulkiisa ay caayaanna way caayaan ahlu sunnuhu sidaasay sameeyaan wayuwaaluuna man waala allahu wayucaaduuna man caada allah qofku ilaahay subxaana wa tacaala xiriiriyana ahlu sunnaha way xiriiriyaan qofku allah iyo rasuulkiisa la collaytamaanna way la collaytamaan oo ma jeclaadaan wahum muttabicuuna laa mubtadiuun laa mubtadicuun uu leeyahay wahum muttabicuuna laa mubtadicuun ahlu sunnahu waa dad mutabicahoo allah iyo rasuulkiisay raacsan yihiin laakiin dad bidca bilowday ma aha saasuu yidhaahdaa markaasuu leey wayaqtaduuna walaa yabtaduun nebigii asxaabtiisay ku daydaan yacni maaragtay ayay raacaan laakiin wax ma bilowdanoo jeebkooda kama samays kama samaystaan walihaada hum xisbu اllahi اlmuflixuun wa cibaaduhu اlmu'minuun sidaa darteed waxa weeyaan waa xisbigii ilaahay oo muflixiinta ahaa ee guulaystay addoommadiisii mu'miniinta ahaana waa iyaga weeyaan marka sidaa darteed saxaabada ridwaan ullaahi calayhim walaalayaal waxa weeye ilaahay baa u doortay inay nebiyullaahi moxamed saaxiib la noqdaan salawaatu ullahi wasalaamu calayh arday inay u noqdaan u doortay waa fadli wey waa dheeraadsiin ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala fadligaas inaan u qirno wixii diin aan samaysanayno in la isweydiiyo nin walbaba maanta wuxuu rabo inuu iska sameeyo caqligiisa lama rabo markaa shaygan xadiidkan aad ku dhaqmayso ama fasirayso ama aayaddan iyo xukumkan aad ku dhaqmaysaay waxaa ka horeeyo saxaabadii ma ugu dhaqmeen mise adaa jeebkaada kala imaanay haddii saxaabadii laga soo guuriyey oo shay wakhtigaa diinaha uu yahay adigana waad ka diin dhiganaysaa nin mutabicaa tahay haddii wakhtigii saxaabada aan la aqoonin taabiciintii la aqoonin a'immatulhudaa aynan diin ahaan u aqoonin adiga aad samaysatay waa bidca daalla adaa lagugu radinaya lagaamana aqbalayo wy marka saxaabada waxa weeye waa khayru hadihi alumma bacda nabiyiha sala allahu calayh wali wasalam ummatu moxamed dadka u khayrka badan waa saxaabadii nebiga markii nebiyullaahi moxamed laga reebay salawaatu ullahi wasalaamu calayh sidaa darteed baa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka raadi noqday ridahaasuu noo sheegay walidaalika yacni maaragtay waxaa laga wariyay xumayd ibnu ibnu ziyaadin ayaa wuxuu waxaa laleeyahay ayaa wuxuu leeyahay moxamed ibnu kacbin alquradi moxamed ibnu kacbin alquradi taabicigaas ayaan wuxuu leeyahay u imid buu leeyahy maalin markaasaan waxaan ku idhi alaa tukhbirunii can asaxaabati fima kana fiima kaana baynahum maad iiga sheekaysid adaa saxaabadii soo gaaraye wixii dhexdooda maray yacni waxaan u jeedaa buu leeyahay fitantii cali iyo mucaawiya iyo dhex maray iiga sheekee baan idhi buu yidhi taasaan ka dalbay buu yidhi markaasuu moxamed ibnu kacbin alquradi wuxuu ugu yidhi ina allaha tacaala qad afara lijamiicihim qad gafara lijamiicihim wa awjaba lahum اljannata fii kitaabihi muxsinahum wa musii'ahum wuxuu leeyahay intaan jawaab kale ka sugaayay saasuu yeelay saasay ahayd saasay ahayd inaan idhaahdo jawaabteeda iga sugayey ayuu wuxuu iigu jawaabay buu yidhi intaan jawaabtaa ka sugayeybu wuxuu u yidhi u yidhi allah dhammaantood wuu u dembi dhaafay jannadiisana kitaabkiisoo ugu waajibiyey marka koodii wanaagsanaa iyo kii xumi sameeyeyba allah baaba u dembi dhaafay buu leeyahy jannadana waa u waajibiye buu yidhi markaasaan arrintii qariibsaday buu yidhi waxaa dhahaya xumayd ibnu ziyaad baa odhanayo markaasaan waxaan ku irow yidhi wa fii ayi mawdicin awjaba allahu lahum aljanna halkeebow ilaahay jannada ugu waajibiyey oo kitaabka ka mid ah markaasuu hariibsaday moxamed ibnu kacbin alquradi inay ninkanoo kale ka qarsoonto markaasuu yidhi subxaana allah alaa taqra'u qawlahu tacaala wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina ila akhiri alaaya miyaadan subxaan allah buu yidhi ma aadan akrin miya aayaddaa suuratu tawba ku jirto wasaabiquuna alawaluun markaasuu wuxuu yidhi faawjaba liljamiici aljannata waaridwaan allah wuxuu dhammaantood u waajibiyey jannadii iyo raadi ahaanshihiibuu u waajibiyey markaasuu haddana wuxuu raaciyey washarata calaa taabiciihim an yaqtaduu bihim fii acmaalihim alxasana waan laa yaquuluu fiihim ilaa xusnaa laa suu'a allahna subxaana wa tacaala shardi iyo ballan wuxuu ka qaaday dadka ayaga raaco saxaabada dadka raacay oo wanaagga ku raacay wuxuu ka ballanqaa wuxuu maaragtay kula ballamay inay saxaabada acmaashooda wan wanaagsan ku daydaan oy ku raacaan inaynan odhanin khayr mooye iyo wanaag mooye wax kale inaysan ku odhanin wax xumiya inaysan ku sheegin markaasuu akhriyay aayadda fii suurati alxashr ku jirto waaladiina jaauu min bacdihim yquluuna rabna اغfir lana wlikhwanina اladina sabquuna bاliiman wla tajcal fii quluubina hila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uuf raxiim aayaddaas ayuu akhriyey dadka mutabiciinta waxaa laga rabaa saxaabada ridwaan ullahi calayhim inay wanaagka uga daydaan inay maaragtay yani khayrka ay uga daydaan inay wanaag khayr mooye wax kale aynan ka sheekaynin inaana la dhihin hebelaa khaldana hebelaa saxsana saanuu ahaa iyo inaadan dhex gelin waa in laga istaaga madhabka ahlu sunnaha waa inaadan dhex gelin saxaabada wixii dhexdooda dhacay inaadan ka sheesheekaynin baa la rabaa weya wa minman xawlakum min alacraabi munaafiquun wa min ahli اlmadiinati maraduu cala الnifaaqi wa minman xawlakum gaaryaalkiinna yacni maaragtay waxaa ah munaafiquuna munaafiqiin oo min alacraabi reebaadiihii ah marka icraab ahaan wa miman xawlakum bay ka mid yihiin khabarka halkaasaan ridayna khabar muqadamaan ka dhigayna munaafiquunana mubtadaa mubtada muahara waay min alacraabina jaara majruurkaas waa iska bayaaninayna bayaanaan ka dhigayna wa miman xawlakum dadkii gaararyaashiina ahaa ayay ka mid yihiin min alacraabi reebaadiyihii ah munaafiquuna munaafiqiin baa ka mid ah dadka madiino gaararyaalkeeda degan munaafiqiin baa ka mid oo reebaadiyaha ah wa min ahli اlmadiinati reer madiinana madiino dadkeedana qawmun dad baa ka mid ah qawmun dad baa ka mid ah ay qawmun dad baa ka mid ah oo munaafiqiina wey munaafiqiin kalaa ka mid ah wey marka yani jumladan wa min ahli اlmadiinati jumlada horey ku cadfan tahay waxaa la yidhahda wa cadfu jumlati cala jumla jumladan jumladii horean ku cadfaynaa laakiin mubtada muqadara meesha ku jiro yani wa min ahli madiinati qawmun oo kale anagoo niroo kale wey madiino dadkeediina waxaa ka mid ah dad baa ka mid ah wa qawmun ayaa min ahli lmadiinati ka mid ah qowmkaasoo maraduu yani maaragtay ku madax taagay cala nifaaqi munaafiqnimadii ku madax taagay aad ugu xayl dheeraaday wey munaafiqnimadooda aad u xayl dheeraatay wey kuwaasoo munaafiqiintaasoo laa taclamuhum adiga nabiyullaahi moxamed aadan garanaynin naxnu annagaa naclamuhum garanayna buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala allah baa yaqaano idinka ma garanaysaan buu leeyahy naxnu naclamuhum mar hadday sidaa tahay sanucadibuhum waan cadaabaynaa maratayni laba jeer baan cadaabaynaa laba kol ayaan cadaabaynaa uma markaan cadaabno yuradduuna waa la celini ilaa cadaabin cadaab oo cadiimin weyn oo kii qiyaamaha ahaa ayaa loo celinaya naartii ilaahay baa maalinta qiyaamahana loo celinaya weeyaan marka yacni halkan allah subxaana wa tacaala wuxuu noogu sheegay aayaddan reer madiina in dadka gaar gaararkooda degana reebaadiyaha munaafiqiin ay leeyihiin oo dad munaafiqiina leeyihiin laakiin madiine nafteedana dad maaragtay aada ugu tafanunay oo ku xayl dheeraaday yacni maaragtay nifaaqa na inay ka mid yihiin buu rabbi noo sheegay marka wa miman xawlakum dadka gaararyaashiina dhinacyadiina ahi ayay ka mid yihiin oo min alacraabi reebaadihii ah munaafiquuna munaafiqiin baa ka mid ah munaafiqiin ayaa ka mid ah wa min ahli lmadiinati wa qowmun dadna min ahli lmadiinati wamin ahli lmadiinatina ahlumadiinana waa ka mid qowmun dad baa ka mid ah oo ayagana sidoo kaleeto maraduu cala nifaaqi munaafiqnimadii yani maaragtay ku xeel dheeraaday oo ku madax taagay weeyaan maraduu bimacnaa waxaa loo jeedaa ay marinuu wa aqaamuu cala nifaaqi wa habatuu calayh munaafiqnimadii ku sugnaaday ku xididaystay yani maaragtay saasaa loo jeedaa laanna kelimadan marada la yidhaahdo waxaad odhanaysaa shaydaanko kale min shaydaanin mariidin oo ilaahay leeyahay mariid yani maarid baa loo jeedaa bimacnaa markuu mutamarid yahay oo madax adag yahay yani shaydaan mariid waxaa loo jeedaa yani mutamaridun cala allahi baa la odhani mid ilaahay ku madax adag weeyaan mutajabir ahoo caasi ahoo qooqay oo kibrey weeyaan waxaa la yidhahdaa xagga luqada geedka markuu caleen lahaa oo caleentu ay ka daadato waxaa la yidhaahdaa husnun amrad laanta markay caleentu ka dhacdo husnun amrad baa dhihi yacni laa waraqa lahu wey wax caleen oy leedahay lama arko weeyaan faraska markuusan dhogor iyo duf uusan lahayn uusan dhogor lahayn farasun amrad baa la yidhaahdaa yani mid aan dhogor lahayn wey oo maaragtay yani aan duf lahayna loo jeedaa laa shacra fiihi baa loo jeedaa dhogor ma laha qofka ilmaha marka wiilka markuu yaryahay usan garka usoo bixin waxaa la yidhahdaa ula hulaamun amrad amrad baa la yidhahda markuu garka lahayn yacni maaragtay laa shacra biwajhi wey wax wejigiisa timo ka soo baxay lama arko weeyaan yacni dhulka markuu qallalan yahay oo wax geeda uusan ku oolin baa la yidhahdaa ardun mardaa'a baa la odhanaya waa dhul maaragtay qallalan oon geedoo dhanba lagu arag weeyaan sidoo kaleeto guriga markii inta la dhiso aad loo dheereeyo oo maaragtay yacni sarxun mumarad baa la yidhahdaa yacni waa mid la saaf yeelay oo taagan weeyaan marka hadda maraduu cala nifaaqida munaafiqnimadii nifaaqi bay ku xeel dheeraadeen oo ku madax taageen baa loo jeeda waa ku murxeen wey isagay ku murxsan yihiin saasoo kale adoo yidhi oo kale weeyaan marka reer madiinana munaafiqiintaas baa ka mid ah oo maraduu cala nifaaqi munaafiqnimadii ku xididaystay oo ku murxay ayaa ka mid ah wey marka kuwaasoo laa taclamuhum adiga aadan garanaynin marka laa taclamuhum marka la leeyahay laa taclamuhum ma garanaysid maxaadan u garanaynin yacni nebiga munaafiqiintoo dhan looma wada sheegin laakiin qaar ka mid aha loo sheegay ama ma garanaysid in la yidhaahdo limahaaratihim wa maraanatihim cala nifaaqi sida ay ugu xeel dheeraadeen munaafiqnimada ayaadan u garan karin waa is-astureen ma ogaan kartid weeyaan marka laa taclamuhum adiga ma garanaysid naxnu annagaa naclamuhum naqaano marka aayaddan laa taclamu marka la yidhahdo kama hor imaanayso aayadda fi suurati moxamed ku jirto walow nashaau la araynaakahum fala caraftahum bisiimaahum wala tacrifanahum fii laxni lqowl taas waxa weeye waa siimaadka iyo calaamadaha lagu garan karo ay oo nebiga la siiyey wey aayadda ay ka hadlaysaa laxnu lqowl iyo calaamado khaasoo nebiga la siiyo lagu garto munaafiqiinta lagu garto taasoo kale baa loo jeedaa baynamaa ilaahay subxaana wa tacaala munaafiqiinta qaar ka mid a acyaantooda uu sheeg sheegay oo nebiga loo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka laa taclamuhum kulligood ma wada taqaanin oo waa kaa qarsoomi karaa munaafiqnimadoodiiba aad u sarraysa wey naxnu naclamuhum annagaa naqaano oo garanayno allah saasuu leeyahy sanucadibuhum maratayni laba mar ayaanu cadaabaynaa marka marataynka halkaan macaani dhowray mufasiriintu ku sheegaan laakiin waxaan ka soo qaadanaynaa marataynka laba kol looma jeedee marataynka waa mujarad mujaradu takhiira la yidhaahdaa farabadni darteed ayaa loo jeedaa waa farabadni wey maratayni marba marka ka dambeeyo ayaanu cadaabaynaa weeyaan sida maalan qur-aankao kale markuu fii suurati tabaarak ilaahay ka sheekaynayo dadka uu leeyahay samada ceeb ka raadiya walaqad zayana samaaa addunya bimasaabiixa maxay aayaddii ku horreysay uma rjicilbasara karataynd aayadda bilawgeedi maxay تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أعمالا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أه. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور بل إيش كعلي السماء واحد الدلاع مكو أركي سامبل مركز ثم ارجع البصر كرتين مركلة مركلة كعلي كرتين yacni laba kol ku celi looma jeedo karatan bacda kara loo jeeda marba marka ka dambaysa ku celi bal inaad samadii waad ku aragta maarata maar inaad wax ceeba aad ku aragto marka tan hadda waxaa loo jeedaa sanucadibuhum maratayni laba mar macnaha marba marka ka dambayso ayaanu cadaabaynaa mar waxa weeye colaad baa lagu kicini oo maaragtay qatli iyo sab yacni qafaalasho iyo dil ayaa asiibayo mar cadaab oo gaajo iyo abaar iyo lagu sallidi yacni waxyaalo sidaas oo kale cadaab addunya wey marka marba marka ka dambeeya baa lagu cadaabaa baa loo jeedaa weya culammada qaar labadaba ka dhigaa dhici karto oo yidhaahda marataynka labadii jeerba waa loo jeedaa oo waxay leeyihin waa cadaabu dunya cadaabu alaakhira markaasaa ta dambe lasii fasiro cadaabu alaakhira lasii fasiray laakiin uma yuraduudanaada ayaa diidaysa macnahaas oo radinayso cadaabka aakhira haddii la yidhahdo waa kaa dambe weeyaan marka marba marka ka dambaysa ayaanu cadaabaynaa weya uma markaa kabacdina yuradduuna waa la celini ilaa cadaabin cadaab baa loo celinaya cadaabka oo cadiimin mid weyn ah ayaa loo celini maalinta qiyaamaha ah waa cadaabu jahannam wey oo aad markay kufri la tagaan iyo gaalnimo ayagoo wata ay tagaan ay ku waarayaan weeyaan wa aakharuuna actarafuu bidunuubihim khalatuu camalan saalixa wa aakhara sayi'an marka wa min ahli lmadiinati yani wa min alacraabi wa miman xawlakum min alacraabi munaafiquunadaasay ku cadsan tahay marka waxaan leenahay wa aakharuuna yani wa qawmun aakharuuna kuwa kale ayaa ahlu madiina ka mid ah reer madiine ka mid ah dad kale ayaa ka mid ah kuwaasoo ictarafuu qirtay bidunuubihim dunuubtoodii qirtay kuwaasoo khalatuu yacni ku daray isku daray khalatuu isku daray camalan saalixan ama khalatuu ku daray camalan saalixan camal saalixoo wanaagsan iyo wa aakhara sayi'an yacni biaakhara sayi'in mid kale ku daray oo xun camal kaleoo xun ku daray dadkaas ayaa reer madiine ka mid ah weeyaan casa allaahu allah subxaana wa tacaala wuxuu mudan yahi oo xaqiiqo ku yahay an yatuuba calayhim inuu ka tooba aqbalo dadkaas ina allaha alla subxaana wa tacaala hafuurun allihii dambi dhaaf badan weeye raxiimun oo naxariisto oo addoommadiisa u naxariisto weeyaan marka wa aakharuuna actarafuu bidunuubihim sidaan soo sheegin laba icraaboodba mufasiriintu way sheegaan inaan tii horeeto yacni nidhaahno oo halkaa hore oo lagu cadfo yacni wa min ahli lmadiinati maraduu cala nifaaqidaas aan ku cadafno oo aan nidhaahno wa min ahli lmadiinati qowmun aakharuuna dad kalea ka mid ah dad kale ayaa reer madiine ka mid ah ama in la yidhaahdo yacni maaragtay wa aakharuunada inaan iska mubtadaysano oo ictarafuudana aan sifo ka dhigno khalatuudaas jumladaas khalatuu camalan saalixan aan khabarkii ridno ayadana maaragtay way sameeyaan icraabtaas way sheegaan mufasiriinta laakiin macnahan horeeto ayaa maaragtay aada usii muuqdo wey wa min ahli lmadiinati ahli madiine ayay ka mid yihiin aakharuuna qowmun aakharuuna dad kale ayaa ka mid ah kuwaasoo ictarafuu qirtay bidunuubihim dunuubtooda qirtay ayaa ka mid ah weeyaan marka kuwaan ma ahan munaafiqiin ma aha yacni maaragtay looma celinaa munaafiqiintii waa dad sida ibnu kaiir iyo hayruhuba ay odhanayaan maxaa yeeley inuu ilaahay ka tooba aqbalaya naloo sheegi doonaa waxaa weeye dad dagaalkii tabuuka ka haray oo aanan nebiga raacin calayhi salaatu wasalaam laakiin aanan uga harin munaafiqnimo iyo takdiib oo allah iyo rasuulkiisa la beeninaya aanan uga harine uga haray yacni maaragtay kasal iyo caajis darteed uga haray iyo raaxadii adduunka ay jeclaadeen darteed ayay uga hareen marka dadkaas ayaa loo jeedaa munaafiqiin ma ahee waa dad mudnibiinahoo dembaabay oo dembi galay wey oo toobo u baahan weeyaan marka wa aakharuuna dad kale ayaa reer madiine ka mid ah kuwaasoo ictarafuu qirtay ictiraafka waxaa la yidhahdaa aliqraaru bishay shaygood qirato ayaa la yidhahdaa ictiraafaa la yidhahdaa shayga laftiiso aad qirato weeyaan ictarafuu bidunuubihim dunuubtoodii qirtay oo dembigay qirteen waxa weeye waa takhallufuhum can ghaswati tabuuk tabuuka inay ka hareen weliba inay raaxa jacayl iyo adduun iyo maaragtay darteed uga hareen waa kuwaas weeyaan kuwaas ayaa loo jeedaa ayay qiranayeen taasay qirteen adduun wax kaloona reebe ma jiro waxa weeye raaxa jacaylun baan u harnaye munaafiqnimo ugama aanan harin ayay leeyihiin saasay u qirteen kuwaasoo khalatuu camalan saalixan khalatuu ku daray camalan saalixan camal saalixa wa aakhara sayi'an marka waawdan waxaa la yidhaahdaa waa fii mawdici albaa'i bay taallaa mufasiriintu saasay leeyihin wa aakhara sayi'an ay biaakhara sayi'in waxay la mid taha usluub carabta isticmaasho markaad tidhaahdid khaladtu lmaaa khaladtu almaa'a wallabana baad odhani caanihii biyihii iyo caanihii baan isku daray macnaheeda maxaa u jeedaa khaladtu lmaaa bilabani soo maaha yani saasaad u jeedaa caanihii baan biyihii aan ku barxay oon ku daray weeyaan marka waawdan waa bimacna alba weeye wa aakhara sayi'anta waxaa loo jeedaa biaakhara sayi'in khaladuu daray oo ku qasay oo ku dheehay yacni ku daray camalan saalixan camal wanaagsan wa aakhara sayi'an biaakhara sayi'in camal kaloo xun ku daray hadda camalka wanaagsanaysa ay lahaayeen waa maxay camalkooda saalixa ah ay la yimaadeen waa ictiraafka ay dembigoodii ictiraafteen waxaa weeye waa tawbada ay la yimaadeen waa nadaamada ay ka shallaayeen iyo iyadoo islaamnimo ay uga sii horraysay iimaan uu uga horreeyey arrintani dembiga ay galeen iimaan iyo yaqiin ay haysteen ayaa camalkooda uu saalix ku noqonayay leanna camalka saalix lama dhihi karo haddii aanan iimaan uusan ka horreynin tawxiid uusan ka horreynin camalku saalix ma noqon karo marka camal saalixa bay lahaayeen markoodii hore weeyaan markaase waxay ku dareen camal kale oo sayi ah camalka sayi-a hadda loo jeedo waxa weeye waa ka haritaankii ghaswata tabuuka ay ka hareen takhallufuhum can ghaswati tabuuka taasaa loo jeedaa leanna camalkoodii saalaxa bay kan ku dareen haddii aysan jihaadka ka hari lahayn camal sayi-a lama yimaadeen koodii saalixa unbaa u socon lahaa marka midkaanay ku dhex qaseen weeyaan casa allaahu allah subxaanau watacaala casaada in badana soo marnay waxaa la yidhaha casaa min allahi waajiba mar haddiiba allah faacilka looga dhigaayo waa shay waajiba xaqiiqo ah wey casa allaahu alla wuxuu xaqiiqo ku yahay an yatuuba calayhim dadka inuu ka tooba aqbalayo towbadooda inuu aqbalayo ayuu rabbi subxaanau wa tacaala xaqiiqo ku yahay wey maxaa yeelay ina allaha alleh hafuurun allihii dembi dhaaf badan weeye raxiimun oo naxariisto weeyaan raxmadiisu waa waasicu waasicu lmakfira waalraxma naxariistiisa iyo dembi dhaafkiisu waa miduu waasic yahay weeyaan aayaddan marka waxaa la yidhaahdaa sababtay kusoo degtay sida ibnu marduyo uu warinaayo ibn abi xaatim ibn jariir atabari can ibni cabaasin radi allahu canhuma cabdullahi ibni cabbaasna ay ka warinayaan wuxuu leeyahay aayaddani waxay ku soo degtay abulubaaba iyo jamaacadiisii yacni ninkaa saxaabiga abulubaaba la yidhaahdo iyo jamaacadiisii asxaabtiisii kooxdiisii oo ahaa dadkii ghaswatu tabuuk ka haray wuxuu leeyahay waxay leeyihiin markii uu nabiy llaahi moxamed soo noqday salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo tabuuko uu ka soo noqday ayay wax sidii munaafiqiinta ay u cudur daarteen cudurdaarka beentaa uma aynan cudur daaran inay maaragtay ay dagaalkii ka hareen ayagoona wax cudurdaara lahayn ayay sheegteen sidaa darteed baa abulubaaba iyo raggiisii waxay leeyihiin masjidka oo masjidu rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam masjidka nebiga ayay isku xireen tiirkiisii markaasuu waxay ku dhaarteen inuunan axad ka furaayay jirin ilaa rasuulka ilaahay mooye yacnii ilaa towbadooda laga aqbala tiirka inay ku xirnaanayaan ayay maaragtay ay sheegtay sidaasay yidhaahdeen markaasaa aayaddani soo degtay marka aayaddan soo degtay waxay leeyihiin aطlaqahum الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam wacafaa canhum ila ilahay inuu ka tooba aqbalayaana loo sheegay markaasuu nebiga xariggii ka furay maaragtay iskana cafiyey baa la yidhaahdaa laakiin ibnu kaiir wuxuu leeyahay raximah اllah aayaddan wuxuu leeyahay wain kanat naزlat fii unaasin mucayaniin ila anaha caamaة fi kuli اlmudnibiina alkhaaطi'iina almukhliiina almutalawifiin wuxuu leeyahay aayadda dad gooniya ha ku soo degto hadday rabto laakiin aayaddu waa aayad caamow qof kasta oo dembaabo oo dembigiisa ictiraafto oo towba la yimaado inuu ilaahay ka towba aqbalaya subxaana wa tacaala ayay caam ku tahay buu leeyahay marka sidaas ayaa loo jeedaa walidaalika dadkan markuu maaragtay nabigeenna ka warramayey yacni khalatuu camalan saalixan wa aakhara sayi'an xadiid imaamu albukhaari fii saxiixi uu ku warinaayo xadiidu samurata bni jundabin radi allahu canhu wuxuu leeyahay qaala lanaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka ayaa wuxuu noo yidhi ataanii aatiyaani laba laba nin baa riyo iigu timid buu leeyahay marka fabtacafaanii way i wateen way ila tageen faintahaya ilaa madiinatin mabniyatin bilabini dahabin wa labini fida waxay igeeyeen magaalo yacni ay ka dhisan tahay dhagxaanteeda iyo maaragtay waxa lagu dhisay ay yihiin derbiyadeeda ay ku dhisan yihiin iyo maarata dhagxaanta la isi saarsaaray iyo buluketiga qaarna uu dahab yahay qaarna uu fido yahay yacni beled sidaasay igeeyeen markaasuu yidhi fatalaqaanaa rijaalun shatrun min khalqihim ka axsani mama anta raa'in waxaan la kulannay buu yidhi waxaan ala kulmay rag ayaan meeshaas ku aragnay abuuristooda rijaalun wuxuu leeyahy fatalaqaana rijaalun shatrun min khalqihim ka axsani ma anta raa'ib dad markaad aragto qayb abuuristooda qayb ka midihi dadka dadka ugu wanaagsan qofkaa aragto kan ugu wanaagsan ah dad noocaasaan aragnay buu yidhi wa shatrun qaybta kalena yani ka aqbaxi ma anta raa'in dadka dadka yani ugu xun yani maaragtay waxaad aragta mandar ugu xun wax la fiiriye kan ugu xun oo kale qayb ka midna uu abuuristoodu ka mid tahay yani laba qaybood bay ku qaybsan yihiin qaybuna waxa way aad bay u qurux badan tahay qaybna aaday u xun tahay dad noocaasoo kaleeto oo labadaa qaybood saa u samaysan ayaan kula kulannay markaasaa labadii iwaday waxay yidhaahdeen idhabuu faqacuu fii dalika annaar nimankii labada labada maaragta shadri ama labada qaybood qaybna ay xumayd abuuristooda jirkooda qaybna oo wanaagsanaa ayay ku yidhaahdeen ordahayo webigaa ku dhaca webi bay galeen marka fa waqacuu fiihi webigii bay galeen markay galeen uma rajacuu ilayna qad dahaba dalika asuu'u canhum way noo soo noqdeen markay webigii ka soo baxeen iyagoo xumidii dhinacii xumaaboo dhan xumaantii ay ka tagtay iyagoo ah yacni xumaantii ay ka tagtay dhinacii xumaa ayaa ay noo soo noqdeen buu yidhi fa saaruu fii axsani suura suuratan ugu wanaag badan ugu qurux badan ayagoo watabay noo soo noqdeen buu yidhi markaasaa yacni waxay igu yidhaahdeen labadii nin baa odhanayso labadii iwaday baa odhanayso waa laba malak wey waxay igu yidhaahdeen haadihi jannatu cadnin middaan derbiyadeeda iyo gidaaradeeda ay ka dhisan yihiin dahabka iyo fidadu ay yihiin waa janna jannatu cadnin wey jannada la yidhaha jannaatu cadnin waa tan wey wa haadaa manziluka guriga aniga aan ku leeyahayna waa i tuseen buu yidhi waa kaas bay dheheen jannatu cadnin meesha aan ku leedahayna waa i tuseen buu yidhi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam markaase waxay yidhaahdeen maxalushaahidkaygu waa kanaa weeyaan fa ama alqawmu aladiina kaanuu shatrun minhum xasanun wa shatrun minhum qabiixun fainahum khalatuu camalan saalixan wa aakhara sayi'an dadkii aada aragtayoo qaybna ay fool xumayd qaybna ay qurxanayd waxaa weeyaan waa dadka camalka wanaagsan iyo camalka xun isku daro noocaas bay qiyaamaha la tegayaan qofka camal xun iyo camal wanaagsan adduunka markuu joogo isku dhex daraaye qiyaamaha markuu tago isagoo qaybna jirkiisu qurxan tahay qaybna fool xun tahay buu la tagaa maalinta qiyaamaha weeyaan markaasuu yihi fatajaawas allahu canhum ilahay baa u dhaafay subxaanahu watacaala markaas sidaas buu rabbi suuraddooda u qurxiyey marka yani aladiina khalatuu camalan saalixan wa aakhara sayi'an qiyaamaha hadduusan rabbi u dhaafin uusan rabbi ka toobake ka toobo aqbalin ayagoo labadaas suuradood wataa jirkooda u qeybsan yahay ayay tegayaan weyaan khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum wa tusakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum khud ka qaad nabiyllaahi muxamedow min amwaalihim xoolahooda ka qaad sadaqatan sadaqo oo sakadii ah ka qaad sadaqadaasoo tutahhiruhum ayaga tahirayso dunuubtoodii ka tahirayso sadaqada laga qaado wa tusakiihim akhlaaqdoodana hagaajinayso wa tusakiihim dheh yacni khitaabka nebiga ka dhig wa tusakiihim aada adna ku tahirayso bihaa yacni maaragtay aada ku tahirayso zakadaas ka aada ka qaadayso aada ku tahirayso wa salli u ducee calayhim dadkaas u ducee maxaa yeelay inna salaataka adiga ducadaada nebiyullaahi moxamedow sakanun xasiloonin wey lahum ayagay u tahay tuma'niina iyo xasiloonibay u tahay weeya wallaahu allah subxaanahu wa tacaala samiicun allihii maqlo wey addoommadiisu waxa ay leeyihiin caliimun niyaadkooda iyo waxa u qarsoonna cilmiga ku leh weeyaan khud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tusakiihim biha horta min amwaalihim damiirka culummada waxay u celiyaan qaar ka mid a ee dadkan aladiina aakharuuna ictarafuu bidunuubihim laakiin inuu caam yahay bay culammadu sheegaan waa caam wey muslimiinta loo jeeda dadkii ka qaad wey khud min amwaalihim xoolahooda waxaad ka qaadaa sadaqatan sadaqadaanna waxaa loo jeedaa waa azakaatu almafruuda sadaqadii sakadii faradka ahayd ayaa loo jeedaa tutahhiruhum iyo wa tusakiihim labadaas damiirka ku jiraa tudahiruhum faacilkeeda waxaan ka dhigaynaa sadaqadaan u celinayna wa tusakiihimna nebigaa loo celinaya calayhi salaatu wasalaam oo markaa macnihii wuxuu noqonayaa sadaqadaasoo tutahiruhum ayaga tahirayso oo yacni maaragtay sadaqadaas aad ka qaaday ka tahirayso dunuubtii iyo akhlaaqiyaadkii xunxumaa ka tahirayo wey wa tusakiihim adiga nebi maxamedow yacni maaragtay aad tahirayso bihaa ay bimaa ta'khuduhu min asadaqati minhu sadaqada aad ka qaadaysana aad ku tahirayso macnahaas way yidhaahdaan oo yani tusakiihim faacilka nabiyullaahi maxamed laga dhigo in waxay kaloo yidhaahdaan aan la kala bedeline tuطahiruhum wa tusakiihim labadaba nebiga lagula khitaabayo faacilka nebiga laga dhigo khud min amwaalihim sadaqatan sadaqadii ka qaad xoolahooda tuطahiruhum sadaqadaasoo tuطahiruhum adiga aad ku tahirayso ilan xoolahoodii baad ku tahiri naftoodii baad ku tahiri markoo aad qaaddo xoolahaas yani sadaqada aad ka qaaddo waa tahaaray u kordhinaysaa weeyaan wa tusakiihim aad tahirayso ilan taskiyada lafteeda waxay yidhaahdaan waa almubaalaqatu fi اtahiiri waziyaadatu fiihi macnahaas way ku fasiraan tahaarada oo lagu xeel dheeraaday wey tahaara waa la yidhahdaa taskiyana waa la yidhahdaa waa isla tahaaradii waa la yidhahdaa ama in taskiyada la bedelo la yidhaahdo taskiyada waxaa loo jeedaa alinmaau walbarakatu fi lmaal wa tusakiihim aad kordhinayso ood barakaynayso yacni maarata dadkaasi bihaa sadaqadan aad ka qaadayso xoolahoodii iyo ayagaba aad ku barakaynayso macnahaasoo dhan waa macaani wanaagsan wey haddii lagu wada fasilo wey wasalli calayhim wasalli u ducee nabiyullaahi maxamedow calayhim dadkaas dushooda u ducee oo istikfaar u weydii markaad sadaqada ka qaadayso oo sadaqadii sakadii ay dhiibaan waa inaa u ducaysaa u ducee baa la leeyahay maxaa yeelay salaada asal ahaan waxaa la yidhahda waa adducaa salaada waxaa la yidhaahdo xagga luqada adducaau baa lagu yidhahdaa wasalli ay wasalli yani maarata wasalli calayhim ay udcu lahum wey u ducee ayaa loo jeedaa u ducee baa la leeyahay oo istikfaar iyo dembi dhaaf ilaahay u weydii maxaa yeelay ina salaataka adiga ducadaada nebi moxamedow sakanun lahum xasilooni bay u tahay yacni waa sukuunun wa tuma'niinatun liquluubihim ducada nebiyullaahi moxamed oo u duceeyey inuu ilaahay u aqbalayay ogyihiin markaasay ku xasilayaan qalbigoodiina ku qaboobayaa weeyaan saasuu qalbigooda ugu degayaa weeyaan marka yacni assakan asal ahaan xagga luqada waxaa la yidhahdaa maa taskunu ilayhi nafsu wa tatma'inu bihi wax alla waxay naftu ku xasisho ayaa sakan la yidhaahdaa yacni maaragtay haweenkao kale markuu ilahay le wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha inaa u xasishaan oo xasilooni reerka markuu qofku yeelanayo xaaska uu yeelanayo xaaska waxaa loogu talagalay sukuun iyo tuma'niina iyo raaxo inuu qofku ka helo oo ku dagaal rabaa yacni saasaa loogu talagalay marka sida haddama cagsiga soomaalida u isticmaasho intooda badan iyo dadka muslimiinta badankoodaba iska dheh guurka waxaabaad moodaaba jaxiima baa leedaha marka qaarko shida uu ku noqonaya qofka gurigii dhammaaba buuq iyo shiddo iyo balaayaa ka taagan marka waxaa la rabay sukuun inuu noqdo xasilooni inuu qofku ka helo gabadhu ay ku xasisho ninku ku xasilo waxayna sukuunku imaanaya marka shareecada iyo iyo dariiqii ilaahay lagu dhaqmo subxana wa tacaala ayuu imaanaya weyan hadda meeshan ina salaataka waa qiraa'ata xafsa can caasim iyo xamza iyo kisaa'i baa akhrinayo ina salaataka oo bilifraadi la akhriyo mufrad laga dhigo ducadaada la yidhaahdo quraada intooda soo hartay waxay akhriyaan ina salawaatika sakanun lahum jamac bay ka dhigaan ina salawaatika weliba ta'da la hoos dhigo ducooyinkaaga adiga nebi moxamedow sakanun xasilooni wey lahum ayagaas mu'miniintii ayay xasilooni u tahay marka macnihii waa iswada leeyaha weeyaan marka sakanka cabdullahi bni cabaas markuu fasirayo wuxuu leeyahy ay raxmatan lahum raxmad buu u yahay buu leeyahay qataado kale wuxuu leeyahay waqaarun lahum maaragtay waqaar iyo weyneyn iyo xushmad ayuu u yahay weeyaan ina salaataka sakanun lahum wallaahu alla subxaanah wa tacaala samiicun allihii maqlo wey ducadaaduu aqbalaa markaad dadka u ducayso samiicun liducaa'ika wey ducadaada ayuu allah subxaanah wa tacaala aqbalaya samca ijaabatin wa qabuulin yacni maaragtay aqbalid ou aqbalayo ayuu ducadaada aqbalaa caliimun alle ogweeyo addoommada cibaad waxa camalka ay samaynayaan iyo niyaadkooda waa ogyahay fayujaazi kullan bicamalihi qof kastaaba camalkiisa iyo calaa qadri niyati ayuu rabbi subxaana wa tacaala ku abaalmariyaa weeyaan marka yacni zakada nabiyullaahi moxamed ayaa khud min amwaalihim sadaqatan layihi halkaas ayay maaragtay mushrikiin yani dadka muslimiintii maanic zakaa dadkii la dhihi jira ujeeda oo zakada abubakar u diiday markuu nabiyullaahi maxamed dhintay calayhi salaatu wasalaam yacni dadkii muslimiinta dad badan oo ka mida oo zakada dhiibi jiray markii abubakar muslimiinta khaliifo looga dhigay oo madaxa u noqday ayay diideen waxay yidhahaan ma bixinayno aayaddaanay deliishadeen maxaa dhacay markii la yidhina ta'wiil bay wateen waxay yidhaahdeen ilaahay wuxuu yidhi khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watusakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum ibn abi quxaafa waxay leeyihiin ducadiisa ma sakan ba sakan may noqonaysaa bil abubakar ducadiisa nebi maxamedaa ducadiisa sakan ahaydi marka labaad khitaabka nebi maxamedaa lala hadlay oo la yidhi khud min amwaalihim sadaqatan sadaqada ka qaad ayaa la yidhi nebigu aha waxaa lala hadlay sidaa darteed ba waxay leeyihiin nebi mooye qof kaleeta lamaba siinayo sakaday leeyihin saasay dhihi jireen ay deliishadeen nebi un baa la siinaya rasuulkay khaas ku tahay hadalka xujadaas ay la yimaadeen abubakr sidiiq radi allahu canhu ayaa ku radiyey yani maaragtay wuuna kula dagaalamay ta'wiil faasida inuu yahay abubakar iyo saxaabadii o dhanna way ku qanceen tawiilkaas waa tawiil bailo wey in nebiga keliya lagu khasisoo la yidhaha nebiga qaadi karo tawiil saxa ma aha maxaa yeele sadaqada waxaa loogu talagalay tu'khadu min akhniyaa'ihim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim soo maahayn nabigeenna xadiiska u yidhi dadka akhniyada laga qaadaa fuqarada la siinaya marka waa xaq ay leeyihiinoo allah adoo masaakiinta iyo sideeddii sinfiyo suuradda kusoo dhex marnay ay allah uu noogu soo sheegay sideeddaa sinfi baa iska leh marka abubakar radia allahu canhu ta'wiilkaas wuu ku radiyey bal waa la dagaalamay dhiigooda ku bannaystay wuu la dagaalamo xaqoona kulaha inuu kula dagaalamo weeyaan ilaa sakadii ay dhiibaan wuu la dagaalamay ilaa uu ku soo celiyo sakadii ay bixiyaan nebi maxamed sakadii siin jireen ilaa ay dhiibaan ayuu la dagaalamay walidaalika hadalladiisi waxaa ka mid ahay wallaahi low manacuunii ciqaalan aw canaaqan labada riwaayaba waa la wariyaa yacni xarig ay bixin jireen hal xarig oo dabar ahoo xoolaha lagu xiraa ay ay nebiga siin jireen hadday iga manciyaan ama canaaqan waxar ay nebiga siin jireen hadday ii diidaan oy diidaan kaanuu yu'adduunahu ilaa rasuuli illahi sal alla alay wasalam la uqaatilannahum calaa mancihi buu dhihi jiray waan la dagaalamayaa diiddada ay ku diideen waxartay bixin jireen hadday bixin waayaan waa kula dagaalamayaa buu yidhi marka xadiidkaasna imaamu albukhaari wakayruhuba way warinayaan weeyaan wasalli calayhim tana marka allah uu leeyahy wasalli calayhim waxaa loo jeedaa adducaau walistikfaar nebigu waa u ducayn jiray sida imaamu muslim fii saxiix uu ku warinaayo can cabdullahi bni abi awfa wuxuu leeyahy kaana rasuulu llahi sal alla alay wasalam cabdullahi bni abi awfa ba wuxuu leeyahy nebigu wuxuu ahaa idaa utiya bisadaqati qowmin haddii dad sakadood loo keeno oo dadkii sakada u keenaan salla calayhim waa u ducayn jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi faataahu abii bisadaqati bisadaqati cabdullahi bni abi awfa baa dhahayo aabbahay oo abu awfa ah ayaa wuxuu u keenay sadaqadiisii zakadiisii buu nebiga u dhiibay markaasuu nebigu wuxuu yidhi allaahuma salli calaa aali abi awfa markaasuu nebigu u duceeyey allahuma salli ala abi ali abi calaa aali abi awfa buu yidhi ilaahayow u naxariiso u dembi dhaaf ayuu yidhi ree maarata abi awfa saas ugu duceeyey marka waa loo duceeya imaamku waa u ducaynaya dadka muslimiinta markuu zakada ka qaado inuu u duceeyo baa la rabaa wakadalika imaam الtirmidi wuxuu warinayaa can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhu bisanadi صaxiixin sanad صaxiixana uu ku warinaayo wuxuu leeyahy haween baa nebiga u timid calayhi salaatu wasalaam markaasay tidhi yaa rasuula allah zakadii bay keentay yaa rasuula allahi salli calaya wacalaa zawji aniga iyo ninkayga noo ducee markaasuu nebigu yidhi sala allahu calayki wacalaa zawjik adiga iyo maarata zawjkaadaba ilaahay subxaana watacala ha idiin dembi dhaafo oo ha idiin naxariisto weeyaan marka salaada sala allahu calayhi wasalam in la yidhaahdo qofka yacni culammadu ma bannaan tahay ibtidaa'an qofka is ahaantiisa iyadoo aanan tabac laga dhigin oo nebiga la soo sheegin adoo nebigii rasuul aanan soo sheegin iyo nebi inaad qof aan nebi ahayn aad tidhahdo sala allahu calayhi wasalam inaad tidhaahdaa ma bannaan tahay mise ma bannaana culammadu way ka doodaan qaar waxay leeyihiin waa bannaan tahay sababta xadiidkaasaa ku tusinayo oo nebi maxamedba uu yidhi allahuma salli calaa aali abi awfa ayuu yidhi abi awfana ma ahayn maaragtay nebi iyo rasuul midna ma ahayn marka waa loo ducayn karaa waa la dhihi karaa bay leeyihin culammada qaarna waxay leeyihin ma bannaana istiklaalan ama ibtidaa'an mar kow in marka ugu horraysa hebel aad tidhahdo sala allahu calayka inaad tidhaahdo ma bannaana laakiin wuxuu ku bannaan yahay tabacan markii nebiga lasoo sheego sala allahu calayhi wacalaa aalihi wa saxbihi inaad tidhaahdo oo marka aad raaciso ood ku cadaftaa waa laguu ogol yahay sida cabdullahi bni cabbaas oo kale radia allahu canhuma laga wariyo wuxuu dhihi jiray laa tanbaqi asalaatu min axadin cala axadin ila fii xaqi nabiyi sala allahu alayh ali wasalam qof qof inuu ku salliyo oo yidhahdo allahuma salli calayka inuu yidhaahdo yacni maaragtay ma bannaana buu leeyahay yacni ilaa xaqa nebiga xaqiisa unbay ku bannaan tahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh nebiga ambiyada ilaahay lagu bilaabi karaa buu leeyahy culammada qaar way dhexdhexaadiyaan labada qowle heshiisiyaana waxay leeyihiin mancigaa la leeyahay qof sala allahu calayka la leeyahay waxaa loo jeedaa waa manci adabiya la yidhaahdaa ee manci sharciya ma aha waa manci adabi bay leeyihiin adab ahaan maxaa yeele salliga nebiga loo yaqaana calayhi salaatu wasalaam waa alcalamu bilhalaba waxa ay culammadu yidhahdaan oo kale yacni markii salli la yidhaahdo sala allahu markii la yidhaahdo nebiga iyo rasuulka kuu soo baxayo rasuulku shicaar u yaho lagu yaqaanaa marka cid kaleeta lama siinaya bay leeyihiin laa yutlaqu calayh laguma magacaabi karo ilaa tabacan lahu marka aadaabtan waxay ku jirtaa in nebiga markii lagu salliyo kabacdi inaad cid kaleeta raaciso ayay aadaabta ku tahay bay leeyihin saasay ku heshiisiinayaan wey marka imaamka markuu dadka xoolaha ka qaado oo zakada uu ka qaadaa inuu qofka u duceeyo baa laga rabaa sida imaamu shaaficiba raximah اllahu uu dhihi jiray assunaةu lilimaami ida akhada الsadqa an yadcuwa lilmutaصadiqi sunnada waxaa weeye ninka madaxda ah markuu dadka zakada ka qaadaa qofkii sadaqada la baxay inuu u duceeyo oo uu yidhaahdo aajaraka allahu fii ma acطayta buu odhanaya waxaad dhiibtay ilaahay kaa ajar siiyo saasoo kale inuu yidhaahdo wajcalahu طuhuuraa ilaahay طaahir ha kaaga dhigo wabaaraka laka fiima abqayta wixii aad reebatay ilaahay ha kuu barakeeyo inuu saasoo kale ugu duceeyaa la doonayaa ayuu leeyahay imaamu shaafici raximah اllah weeyaan alam yaclamuu miyaynan ogeyn ana allaha allah subxaanaه watacaala huwa isagu inuu yahay yaqbalu allah huwa allah yaqbalu inuu aqbalo atowbata towbada inuu aqbalo calaa cibaadihi can cibaadihi addoommadiisu inuu towbada ka aqbalo miyaynan ogeyn wey oo waya'khudu ou qaado ou aqbalo asadaqaati sadaqooyinkiina ou aqbalo yacni ya'khudu sadaqaat waxaa loo jeedaa ay yataqabbaluhaa minhum ou ka aqbalo towbada hadday soo noqdaana ilaahay waa ka aqbalaa sadaqada ay dhiibaana ilaahay waa ka aqbalaya waa ka tawaabinaya weeyaan tawaab inuu ka siinayo taa miyaynan dadkani ka warqabin marka macnaheedu waxa weeye waa tahyiij dadka lagu kicinayo towbada inay ilaahay u degdegaan ila ilaahay addoommadiisa towbada uu ka aqbalaa marka mar kasta inaan towbada u degdegna baana laka doonaya weya waya'khudu sadaqaati sadaqooyinkana ou aqbalo ilaa timirtii hal timir markuu qofku sadaqaysto oo mila uxudin oo kale ilaahay ku abaalmariyo sida imaam maaragtay imaamu axmed iyo imaamu albukhaari o imaamu muslim ay warinayaan yani maaragtay tirmidi kulli can abi hurayrata radi allahu canhu wuxuu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam ina allaha yaqbalu sadaqata waya'khuduha biyamiinihi fayurabbiha لأxadiكم kma yurabي أxadiكم mhrة xatى إna اللqمة laتصير مثل أxudi وتصديق ذلka في kitaaب الlahi عaزa وaجل أlم yعلموا أن اllaha huwa yqبل التوبة can cibaadih wuxuu leeyahy allah subxaanaه وataعaalى sadqada wuu aqbalaa markaasuu gacantiisa midigtaa ayuu rabbi subxaanaه وataعaalى ku barakeeya oo ku barbaariya sida idinkaba xoolaha aad yani maaragtay bahalka darmaanka la yidhahdo faraska kiisa yar darmaanka uu qofka u koriyo u rabeeyo oo kaleeto ilaa uu faras weyn uu ka noqdo ayuu luqmadii ilaahay u barakeeya u siyaadiyaa xataa ina luqmadii luqmadii aad sadaqaysatay ilaa ay ka noqoto latasiiru mila uxudin uxud buurta la yidhaahdo oo kale hawaabteedoo kale ilaahay uu kaa siiyo weeyaan marka taa miyeyna marka ka warqabin allah inuu towbada aqbalo can cibaadihi addoommadiisa uu ka aqbalayo waya'khudu sadaqaati sadaqooyinkan inuu aqbalo markuu qaado uu ka aqbalo addoommadiisa u barakeeyo hawaabteeda uu siyaadiya taas miyaynan ogeyn wa ana allaha allah miyaynan ogeyn huwa asaguba attawaabu allihii towba aqbal badan inuu yahay weliba alraxiimu naxariistiisuna ay badan tahay allah tawaabuhu raxiima inuu yahay kahiiru tawba waraxma wey labadaba attawaabu alraxiimu waa facaal iyo faciila la yidhahda min amhilati almubaalaq ay ka mid yihiin alla naxariistiisuna ay badan tahay towba aqbalkiisuna uu badan yahay inuu yahay miyaynan ogeyn marka ilaahay waa towba aqbal badan yahay u towbo keena waa raxmad badan yahay raxmaddiisa weydiista saasaa ku jirta bay odhanayaan weya wallah subxana wa tacala aclam